barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin afariyo labaatanka bisha agoosto sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo sidoo kaleeto nuur xasan nuur buqaari
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada qorayaasha soomaalida oo ku soo badanaya dalka
buugu hibahooyo waa dhiginii ugu horreeyey soo baxa buugta aan qoray buug ahaan buugaa ka da'weynon qoro way jirtay laakiinse awood ahaan ayuu ka weyn yahay waayo hooyo wax ka sarreeya oo adduunkan la sheegsheego ma jirto waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada oo dalbanaya in la badiyo tababarada la xiriira farsamada gacanta ilmaha la siiyo kaalmihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn sidii dayax nuura sidayna liftiima neecawda sidayda naftayda qabooja adaa naxariista jacaylka niyadda ku abuuray dhexdeeda ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida dadka ku dhaqan cuba iyo sidoo kaleeto jamaica ayaa waxa ay dareemeen xajmiga duufaanta lowra oo habeen hore deegaanadaasi meelo ka mida soo gaartay ayadoo dadka deggan xeebaha dalka maraykanka ahna ee dhinaca gacanka ay u diyaargaroobayaan laba duufaanood oo ay la socdaan roobab xooggan dabaylo iyo daadadba xarunta la socota duufaanta maraykanka ayaa sheegtay in lowra laga cabsi qabo inay soo gaarto dalkan maraykanka halkaasi oo ugu horreyntii subaxnimada talaadada ah la filaya in qaybo ka mida ay soo gaarto ayadoo ay la socdaan roobab iyo biyo la sheegay in biyo dhigoodu ay noqon doonaan toban ilaa iyo labaatan sentimitir guud ahaanba gobolada xataa dhinaca hayti jamaica cuba iyo meelo ka mida maraykanka xoogga saadaasha duufaantan ayaa laga cabsi qabaa in xeebaha koonfureed ee cuba ee isniinta maanta ah sidoo kaleeto timaado ka hor inta aysan usoo gudbin mexico sidoo kaleetana laga cabsi qaba in arbacada ay timaado gudaha dalkan maraykanka dalka new zealand waxaa maanta ka bilaabatay dhagaysiga dacwado loo heysto nin caddaan ah oo sanadkii hore laba masaajid oo ku yaala magaalada christchurch ku laayay koob iyo konton ruux oo muslimiin cibaadaysanaysay ah brenton trant oo gacnaha ka katiinaysnaa islamarkaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen ahaa ayaa kasoo hormuuqday maxkamadda sare ee magaalada christchurch isniinta maanta ah maxkamadeyntiisa oo socon doonta afar maalin ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee labada masaajid uu ku qaaday ninkan waxaa sidoo kale la dhageystay ehelada dhibanayaasha ataa eliyan oo ah hooyada dhashay maysuun salama oo ahaa saddex iyo soddon sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka alnuur ayaa maxkamadda horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hortiray dilaaga hortiisa waxaad dishay bani-aadinimadaadii umana malaynayo in dunida ay ku cafin doonto trant ayaa lagu wadaa in xabsidaa-in lagu xukumo markii ay dhammaato dhagaysiga maxkamadeyntiisa aan intaasi ku dhaafno warkii caalamka halka aad nagala socotaanna waa v o a sannadihii dhowaa waxaa soo badanayay wiilal iyo gabdho dhallinyaro qoraayaal ah kuwaas oo buugaagta ay qoreen ku soo bandhigay carwooyinka buugaagta ee dalka fawsiye maxamed cali ayaa ka mid ah dhallinyaradaasi toddobaadkan ayay gobolka bari ku soo bandhigtay laba buug oo ay ka qortay muhiimadda hooyada warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf fawsiye maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada qorayaasha ah ayaa magaalada qarno kusoo bandhigtay laba buug oo ka mid ah buugaag ay iyadu qortay waxayna kala yihiin buugaagta ay qodhay gabadhaasi buugga dhowraha dhallaanka iyo weliba hibo hooyo bandhigga buugaagtan waxaa kasoo qayb galay ardayda jaamacadaha iyo weliba iskuullada macalimiin iyo qaar ka mid ah dhallinyarada hibada iyo hal abuurka leh maktabadda signal oo martigelisay bandhigga buugaagtaasi ayaa bashiir cismaan maxamuud oo ah maamulaha maktabadaasi waxa uu sheegay in mar walba ay dhiirigelinayaan wax akhriska iyo weliba qoraalka qoraaga caawa halkan kusoo bandhigaya buugga fawsiye maxamed oo nooga timi muqdisho marka hore aad baan usoo dhoweynayaa barnaamijaan anagu library ahaan ama maktabadda aan caawa anagu aan lahayn ma ahayn laakiin barnaamij wuxuu ahaa iyada aan ku martigelinnay ay ku soo jeediso bugaagteeda waxaan kaloo samaynaa in qofkii markaa qoraa ah wax qoray inaan meeshani aan ku soo dhoweyno caawa laba bug bay soo jeedin doontaa midna waxaa la yidhahdaa dhowraha dhallaanka midna hibo hooyo fawsiye maxamed cali oo ah gabadha labada buug qodhay waxay faahfaahin ka bixisay ujeeddada ay u qortay buugaagtani iyo macnaha ku jira waxayna haweenka ugu yeertay wax akhrinta iyo weliba qoraalka si ay u horumariyaan naftooda buugu hibo hooyo waa dhiginii ugu horreeyey soo baxa buugta aan qoray buug ahaan buugaa ka da'weynon qoro way jirtay laakiinse awood ahaan ayuu ka weyn yahay waayo hooyo wax ka sarreeya oo adduunkan la sheegsheego ma jirto cutubka koowaad buugga hibo hooyo wuxuu ka hadlayaa hooyada ciwaano badan baa hoos yimaado cutub kasta ciwaanada hoos yimaado waxaa ka mid a qeexidda hooyada hooyaa la qeexaya haddii la dhaho waa ciwaankii igu dhibka badnaayo buuggaas intaa qoraya aan qoray waxaasutaabina badan baa inta ku dul fakaray baa waxaa isiirda inaa wax qortidba kuuma ekeen maad iska daysid haddana guuldarrada waa necba waxaa isirmay maqalinkaad qaadda baa dhigtaa sidaa darteed sidaa darteed waxay noqotay inaan bax baaritaan badan ku sameeyo oon sameeyo isbarbardhig badan waayo hooyo hal meel oo lagu astayn kara ma jirto xaqiiqatan wax hooyo loo gooni yeeli karo maanta la dhihi karo waxaabaa hooyo loo asteeyay ama hooyo tahay ma jirto qeexidda hooyada sidoo kale qiimaha hooyada ciwaan kaleeto ladhaha ayaa ku jira xuquuqda hooyada ku jira jaceylka hooyada ayaa ku jira la saaxiibidda hooyada ayaa ku jira oo xaqiiqatan faa'iido xoogan ku jirto magaca iyo sawirku way isturjumayaan cunug la ilaalinaya aragtiisoo maaho labadii waardi dhinacyada ka xigaan uwad baa ugu horreeya sidoo kaleeto barbaarinta ciwaan ladhaha ku jira ababinta ayaa ku jira barbaarinta iyo ababinta farqi baa u dhexeeya sidoo kale waxaa ku jirta islaamka iyo ababinta diinteen islaamka in badan bay ka hadashay caruurta oo la barbaariyo ama ababintooda la toosiyo sidoo kale waxaa ku jira ciwaan la yidhaahdo doorka uu qoysku ku leeyahay ababinta uwadka dhallinyarada jaamacadaha iyo iskuullada waalidiin ayaa dhiirigelin u soo jeediyey gabadhan dhallinyarada ah ee soo bandhigtay labada buug ay qodhay ogaadiyo inantaas soomaaliyeed oo fikirkeeda iyo afkaarteeda wanaagsan rabto inay nala wadaagto caawa runtii waana wax lagu farxo in qof haldoor ah aad ka soo qaybgashid barnaamijkiisa run ahaanta wax la iskugu yeero waxaa ugu qiimo badan waa cilmi wax caawa marti inoo ah dhammaanteenna marti inoo ah inan walaasheen ah reer muqdisho ah puntland oo dhan marti u ah gaar ahaan reer qardho caawa marti uisana waxaan leeyahay siir labanlaab fawsiyana labada buug ay qortay hibahooyo iyo dhowraha dhallaanka waa laba buug oo aniga si gaar ah ii saamaynaya waayo waxa weeye afkaygii hooyo oo aan ku barbaaray oo laygu habay oo hooyaday khadiijo ibraahim guuleed khadiijadiiqof yacni gabar yar oo gabar soomaaliyeeda oo quraaya oo booggeedii inoo soo bandhigaysa runtii waa wax aad lagu farxo iyadana dhiirgelinba haweenka dhallinyarada ah ayaa inta ay socotay bandhigani bugaagta waxay goobta ka iibsadeen buugga ay qodhay gabadha fawsiye lagu magacaabo si ay u akhristaan nuxurada qoraalka ku jira buuggan yuusuf maxamuud v o e bosaas mahadsanid yuusuf dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada codadka fanaaniinta iskalaaji iyo kin jaamac
adaa naxariista jacaylka nabada ku abuura dhexdeeda adigaa nabdigaygiyo manka nacaybka ka dhowre macahaane dareenka nugaade adaa nafaqeeya ninkii ku helaaye nasiima ku waari ahow noloshayda
dhaqdhaqaaqo dhallinyarada magaalada muqdisho ayaa soo jeeday in dhallinyarada caasimada ku nool laga taageero tababarada la xiriira xirfadaha gacanta kalluumaysiga iyo waxsoo saarka beeraha si dhallinyaro badan ay xoogooda ugu shaqaystaan wariyaha v o eda muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay faarax guuleed oo ka mid ah dhallinyaradaasi dhaqdhaqaaqa dhallinyarada wado fursado badan oo aad u taro badan baa la abuuri karaa oo dhallinyarada soomaaliyeed ama jiilka hadda soo koraya sababtoo waxay tahay soddonkii sano u dambeeyey waxaa fursadda ka baxay shaqa abuurkii ama farsamooyinkii gacanta oo manbowerkii dhallinyarada soomaaliyeed la bari jiray sida dugsigii bolitechnico iyo meelihii kale oo dadka lagu tababari jiray wixii waxay wada noqdeen dadkii soomaaliyeed oo dhan ama jiilka soo baxay oo mid walba inuu maaragtay fursad shaqo uu noqdo inay jaanis u tahay inuu barto ama siyaasad ama caafimaad laakiin meesha waxaa ka baxay farsamooyinkii kale oo gacanta marka waxaa loo baahan yahay waana wax muhiima oo farsamooyinka gacanta ama xirfadaha gaarkaa waa in dadka la baro oo dalka keliya siyaasad iyo caafimaad maaha waxaa ka mida beeraha waxsoosaarka beeraha waxaa ka mida kalluumaysiga waxaa ka mida samaynta qalabka gacanta sida kabaha sariiraha wax walbaa ka mida baabuurta mechanical engineer marka wixii oo dhan meesha kama jiraan marka waxaa loo baahan yahay dowladda soomaaliyeed iyo cid kasta oo wax ka geysan kartaba inay muhiim tahay in dadka la shaqogeliyo oo qofka xirfadaha gaarkaa la baran uu asaga berito ismeel marin karo uu shaqaysan karo waangarta marka ahmiyaddan aad sheegaysay ugu horeyso dugsiga farsamada bolotechnico iyo farsamooyinka kale ay ka mid yihiin makaanignimada maxaa diidan in la dhiirigeliyo oo hay-adahan dhallinyarada taageeraya dowladdu ay sameeyaan horta waxaa loo baahan yahay wax walba in la helo dadkii ehelka u ahaa ama waxaan garanayay ama waxaan fahansan nooca ay yihiin nasiib daradan haysata waxaa weeye wasaaradaha ama dadka madaxda dowladda oo wasaaradaha dhalinyarada iyo howlahan ku shaqada leh sometimes waxaad is leedahay maba fahansana waxa kan marka waxaa loo baahan yahay horta in la fahmo muhiimaddu ay leedahay dadka in la shaqogeliyo oo xirfado la baro xirfadaha marka waxaa muhiima in dowladda soomaaliyeed qarash badan bay bixisaa lacago badan baa ku baxa siyaabo kala duwan bay u baxaan laakiin waxaa ka macno badan ama ka faa'iido badan in maaragtay dhallinyarada soomaaliyeed ee maantay dalka ka qaxaya oo qayb maaragtay faldembiyeedyada samaynaya qayb derbiyada fadhiya qayb tahriib iyo dhibaato u hanqaltaagaya in loo bedelo oo bajet iyo qorshe inta loo sameeyo in dhallinyaradii lagu xareeyo oo dib loo loo unkumo ama dib looloo dhiso farsamooyinkii gacanta waana muhiim in dhallinyaradii dib loo baro oo dhinacaas loo jeesto farsamooyinka gacantee muhiimkeed leedahay dhallinyaradu way baran karaa oo lagu shaqayn karaa kuwa ka mid
waxaa ka mid a dhallinyarada in la baro mechanical engineer in farsamooyinka makaaniga baabuurta sameeya in la baro in la baro baabuurta boodhigooda ama laamiyeerigooda dadka sameeya in la baro noocay tahay waxaa muhiima in la baro bahasha la yidhaahdo qalabkan dhismaha oo guryaha sida loo dhiso qaabkooda in la baro in la baro sariiraha iyo armaajooyinka nijaarka sida loo sameeyo in la baro waxsoo saarka beeraha in la baro waxsoo saarka kalluumaysiga dalkeenna wax badan wax aad u fara badan oo aan leenahay baa jira ilaahay khayraadna siiyey laakiin maantayto aanan haysanin loona baahan yahay dadka soomaaliyeed ee maanta dalkan madaxda ka ah inay u baahan yihiin maadaama dadka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan ay dhallinyaro u badan yihiin in wax mustaqbalkooda iyo noloshooda dambe laga fakaro shaqooyinna loo abuuro waxna la baro ma moodaa in adinka naftiina dhallinyaradu ay door bidayaan siyaasadda iyo caafimaadka iyo meelaha kale oo aysan rabin inay gacmaha ka shaqaysiyaan maya taas waxaa la dhihi karaa dhallinyarada soomaaliyeed ma door bidayaan sababtu waxay tahay intooda badan ma heli karaan jaaniska xitaa ay ku baranayaan ama siyaasadda ama caafimaadka waayo dadku isku dhaqaalana maaha dadka dalka intiisa badanna waa dadku waa dad tabar yar oo noloshoodu la la dagaalamaya oo qutulyoonka raadinaya marka haddii loo sameeyo imkaaniyaadkii ay ku baran lahaayeen farsamooyinka gacanta oo ay dowladdu tababar siiso oo hadhowti markay wixii bartaan ay ku shaqo tagaan ama lagu taakuleeyo ama lagu shaqo geeyo waxaan filayaa inay wax badan ka tari lahayd kaasi waxa uu ahaa faarax guuleed oo ugu warramayay muqdisho wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
wanagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha naadiga bayn munikh ayaa ku guuleystay koobka champions league kadib ciyaar xiiso badan oo kooxaha bayn munikh dalka jarmalka ka socotay iyo naadiga b s g dalka faransiiska ay ku dhex martay magaalada lesbon dalka bortugiiska gooli waxba ayaa naadiga bayn munikh kaga adkaatay naadiga b s g ee wadanka faransiiska kingsley coman ayaa daqiiqadii konton iyo sagaalaad gool madax ka dhaliyay naadiga kubadda cagta b s g kadib markii uu ka helay caawimaad ciyaaryahan joshua camige ciyaartaasina waxa ay ku dhammaatay goolkaasi waxba naadiga b s g ayaa ciyaaryahanadooda neymar iyo kelen imbabe ku guuldaraystay inay shabaqa goolka naadiga kubadda cagta ee bayan munich gool dhaafiyaan bayan ayaa hadda noqotay horyaalka yurub tanina waxay ka dhigantahay in lix jeer ay koobkani ku guulaysatay waxaana ay la barbar noqotay naadiga liverpool oo sidaani samaysay sanadkeenu kasoo gudubnay markii ugu horeysay ayay noqonaysaa naadiga bayan ay koobkan ku guulaysato tan iyo sanadkii waxda naadiga real madrid ee dalka spain oo jeer ku guulaysatay koobkan iyo kooxda ismilan ee dalkaasi talyaaniga ka dhisan oo toddoba jeer ku guulaysatay ayaa ka sarreeya kooxahan bayan munich iyo liverpool b s g ayaa ku guuldaraysatay kulankani in ay gool dhaliso taa oo ka dhigan in kulamada tartanada yurub ay ciyaaraysa markii ugu horreysay muddo shan iyo soddon kulana ay ku guuldaraysato in wax gool ay dhaliso markii ugu dambeysay sidaas ay yeesho waxay ahayd naadiga manchester city guuldaro ay kala kulantay naadiga b s g sanadkii laba kun iyo lix iyo toban abril oo gooli waxba looga utroonaaday naadiga kubadda cagta ee b s g paul bogba oo qadka dhexe uga ciyaara naadiga manchester united ayaa wakiilkiisa waxa uu sheegay in ciiryaanka reer faransiiska aanu naadiga manchester united ka tegi doonin ilaayo xagaagan waxa uu sheegay riola in sidoo kale ay suuragal tahay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdaan wadaxaajoodyo ku aadan sidii qandaraaska ciiryaankaasi loogu kordhin lahaa naadiga manchester united ayaa paul bogba waxay sanadkii kala soo sixitay naadiga yuventus iyadoo ay bixisay lacag gaaraysa siddeetan iyo sagaal milyan oo pound ciiraanka cusub ee naadiga kubadda cagta barcelona maryland bigenich ayaa waxaa laga helay cudurka coronavirus ee covid sagaal iyo toban kadib markii nadigaasi dhowaan ay shaaca ka qaaday in ciiryaankaasi ay la soo saxiixatay sidaas waxaa shaaciyey axaddiaynu kasoo gudubnay naadiga dalka sbain ka dhisan ee barcelona ciiryaankani ee reer bosniya ayaa la sheegay in xaaladiisu ay wanaagsantay hadda si gaar ahna uu isku go-doomiyey waxaana la sheegay in shan iyo toban cisho kadib uu u safri doono naadiga barcelona maryland bigenich ayaa waxa uu naadiga barcelona ku biirayaa kadib markii naadiga yuventus iyo barcelona ay heshiis ku aadan inay ciyaarto isdhaafsadaan uu dhex maray waxaana naadiga barcelona ka tegi doona ciiryaanka reer brazil arthur oo naadiga kubadda cagta ee yuventus ku biiraya barcelona ayaa ku dhammaysatay sanadkan iyo koobabkii la ciyaaraya dhammaantooda wax kooba iyadoo aysan ku guulaysan markii ugu horreysay muddo labayo toban sana waxaase isku dayeysaa in ay xilli ciyaareedkan soo socda wax ka beddesho qaab ciyaareedkii sanadkeenu kasoo gudbnay iyadoo dhowaantana tababaro cusub naadigaasi ay la soo sixitay ronald cuman kaasoo qandaraas laba sana naadiga kubadda cagta barcelona la seexiday xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waana geyntaa
haatanna aan bal dhinacii kaalimaha heesaha aan dib ugu laabanno waxaan soo qabanayaa fanaanka codka macaan ee daa'uud xanfar
Thank you. idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaa inagaga dhan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo